galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin talaadaha bisha mey waa saddex labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegaystayaal ka mid a ra'iisul wasaaraha britain teresa may oo xaqiijisay in qof ismiidaameeyey uu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada manchester oo ay ku dhinteen labiyo labaatan qof niyo horta qorxu magaalada dadka horta u dhadhawaa unbaa dareemi karaayay annagu magaalada iyo meesha qorxu ku dhaca waxaan u jirnaa qiyaas afar maylan u jirnaa waxaan un ku baraarugaynay markaas waxanka gawaaridan degdega ama gurmadka dadka sameeya hadday noqonayda ambalasta ama gaadiidka boliiska kabacdina media unbaa mar laga soo saaray laakiin dad goobjoogayaala oo niman ka shaqaysa tagaasida oo aan weydiinnay qarxu ma ahayn qarax jugtiisa aad loo maqlaya ma ahayn warbixin iyo falanqayn ayaannu idinkaga haynaa weerarkaasi manchester
xalay xilliga fiidkii labaiyo tobanka taqriiban meelaha xilliga salaada markay waqtiga salaada ayaa al-shabaab waxay soo weerareen deegaanka mooriyo number konton sida caadada u ahayd waxay ku dhibaateeyeen dad shacab ah xilli salaada lagu jiro ay intay soo galeen guryahoodii ay gubeen oo xoolahoodiina ay halkaas runtii ay ka wateen oo ay ka furteen
waa codkaasi waxa uu ku saabsan yahay sidii aan idin yara xusay ururka al-shabaab oo lagu eedeeyey inuu si ulakaca u salkiciyo dadweynaha ku nool agagaarka deegaanka lambar konton waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii dooda gaabnayd amuuraha maraykanka iyo marka hore ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii dunida
booliiska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan labiyo labaatan qof ay dhinteen halka konton iyo sagaal kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliiska manchester ayaa sheegay in ay ula dhaqmayaan weerarkan sidii mid argagixis islamarkaasna ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyey hal qof isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in qofka weerarka fuliyey uu sitay aalad urxaha qarxa ay ku jiraan taasoo uu ku qarxiyey goobta isaguna uu ku dhintay habkins ayaa sidoo kale sheegay in booliiska kooxda la dagaalanka argagixisada iyo saraakiisha sirdoonkuba ay ka wada shaqaynayaan siday u heli lahaayeen faahfaahin dheeraada oo ku aadan qofka weerarka fuliyey ian hopkins ayaa intaasi ku daray in waxa ugu muhiimsani uu yahay inay helaan haddii qofka weerarka geystay uu keligii ahaa iyo inuu shabakad qayb ka ahaa ciidanka maraykanka ee ka howlgala bariga dhexe ayaa sheegay inay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen toddoba maleeshiyaadka alqaacida ee dalka yemen maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka ma'rib ayaa ka tirsan alqaacidada carbeed ciidanka duulaanka fuliyey oo ka tirsan santarcom ayaa sheegay inay weerarada noocan oo kale ah ay u suurto gelinayaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada ayuu yidhi sarkaal u hadlay ciidankaasi santarcom maraykanka ayaa sheegay inay weerarkani fuliyeen kadib taageero ay ka heleen dowladda yemen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa horeyba u beegsaday alqaacidada yemen bilihii maarso iyo janaayo ayay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano ku yaala yemen weerarka janaayo ayaa lagu dilay nawar anwar al awlakay iyo gabar sideed jir ahayd oo uu dhalay nawar an anwar ah ayaa ahaa nin haystay jinsiyadda dalka maraykanka dhanka kale waxaa weerarkan ku dhintay william owens oo ka tirsanaa ciidamada qaaska ah ee maraykanka oo duulaanka qaaday
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadada maanta ah sheegay inuu rajaynayo in maraykanku uu nabad ka dhex dhalin doono israel iyo falastiin waxa uu intaasi ku daray inuu rumaysan yahay in heshiiskaasi uu bilaabi doono hanaan nabadeed oo ka hirgala bariga dhexe oo dhan sida uu hadalka u dhigay isagoo ay isgarab taagan yihiin madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas magaalada beytlaxam ayaa trump sheegay inay ka go-an tahay inuu sameeyo wax kasta oo karaankiisa ah sidii heshiiskaasi loo gaari lahaa trump ayaa yidhi madaxweyne cabaas ayaa hubaal iiga dhigay inuu diyaar u yahay inuu ka shaqaynayo sidii yoolkaasi loo gaari lahaa iyadoo niyad wanaagsani ay jirto waxa uu intaasi ku daray in ra-iisul wasaare netanyahu uu isna ballanqaad kaas la mida sameeyey trump ayaa sheegay inuu ku hanwen yahay in labadan mas-uul ay uu kala shaqayn doono sidii nabad taabagalah loo gaari lahaa madaxweyne maxamuud cabbaas ayaa sheegay isna uu rajaynayo heshiis nabadeed islamarkaasna uu diyaar u yahay inuu qeyb ka noqdo waxa ugu yeedhay howlgal sharaf leh wadahadallada falastiin iyo israel ayaa burburay sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qorsheynaya in uu deyn ka saaro miisaaniyadda dowladda muddo toban sana gudahooda si loo gaaro qorshahaas waxa uu ku tala jiraa in uu jaro mashaariicda dowladda qaarkeed sida cuntada la siiyo dadka danyarta ah iyo caafimaadka laga baxshaba howlwadeennada dowladda ayaa soo bandhigay sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan qorshaha miisaaniyadda ee madaxweyne donald trump miisaaniyadda dowladda ee qorshaha madaxweyne kasta waa in uu ku guulaystaa ogolaashaha aqalka koongareeska ka hor inta aan la dhaqalgelin sidaa la-adligeed ayay mar kasta qorshaha aqalka cad iyo miisaaniyadda ka gudubta aqalka koongareesku u kala duwan yihiin maadaama ay wakiilada koongareeska wax ka beddelaan qorsho kasta oo la soo gudbiyo qorshaha maaliyadda ee madaxweyne donald trump ayaa waxaa ka mid ah saddex dhibic lix trilyan oo laga dhimo miisaaniyadda dalka maraykanka tobanka sano ee soo socoto qaybta dhaqaalaha ugu badan laga jaraya ayaa ah caymiska caafimaadka oo maamulka madaxweynaha donald trump uu u arkay inay tahay ballantii doorashada lagu galay ee ahaa in la tirtiro obama care siddeed boqol oo milyan ayuu miisaaniyadda ka saarayaa isbeddelka lagu samaynayo obama care oo danyarta ka caawiyo caymiska caafimaadka sidoo kale qorshaha miisaaniyadda aqalka cad ayaa dhaqaale ka dhimayo deynta waxbarashada ardayda waxbarashada sare la siiyo iyo howlgabka shaqaalaha dowladda dhexe halka uu qorshahani dhaqaale kordhin u samaynayo ciidanka maraykanka hase ahaatee dadka dhaliilaya qorshahan ayaa ku eedeynaya maamulkan inay dhimista miisaaniyadda ku aadinayaan adeegyada bulshada sida caymiska caafimaadka iyo cuntada danyarta halka ay korarka dhaqaalaha ay ku salaynayaan ifafaalo aan suurtagal ahayn oo odoras korar dhaqaale ah
galab wanaagsan mar kale dhegaysta dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington madaxda caalamka ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkii xalay ka dhacay magaalada manchester ee dalka britain kaasi oo la xaqiijiyey in qof ismiidaamiyey uu la beegsaday dad ka soo baxay garoon ay ka heesaysay mid ka mida fanaaniinta ugu caansan dalka maraykanka oo lagu magacaabo arina grande booliisku waxay sheegeen ilaa iyo haatan in labaiyo labaatan qof ay dhinteen dhahdee sagaal iyo konton kalena ay dhaawacmeen goor dhoweydna weerarka waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka daaesh ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa goordhow u socdaali doonta manchester warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haya wariyaheen london ridwan xaaji cabdiweli
dadka ku dhintay weerarka waxa ay gaadhayaan laba iyo labaatan qof sagaal iyo konton qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkan waxa uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen kumanaan qof oo ku taalla magaalada manchester waxaana uu dhacay wax yar kadib markii halkaasi lagu soo gebagabeeyey heese ay soo bandhigaysay fanaanadda u dhalatay dalka maraykanka ee ariana grand booliska ayaa sheegay in ninkani geystay weerarka uu isla goobta ku dhintay booliiska ayaa nin saddex iyo labaatan sano jira ka soo qabtay deegaanka jolton ee koonfurta magaalada manchester waxaana looga shakisan yahay in uu xiriir la lahaa weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada booliska ayaa shaaciyey ilaa iyo hadda in dadka weerarka ku dhintay ay ku jirto gabadha lagu magacaabo georgina calanda oo ahayd siddeed iyo toban sano jir ardayada qoysas badan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaalada carruurtooda iyaga oo baadi goobaya ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa sheegtay in dadka reer manchester iyo guud ahaan dalka britain ay dhibbane u noqdeen weerar argagixiso oo bahalnimo ah weerarkaas oo lala eegtay ayay tiri carruur yaryar oo nugul ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in hay-adaha amniga ee dalku ay rumaysan yihiin in ay garanayaan qofka geystay weerarka hase yeeshee weli aan lahayn caddaymo dhammaystiran booliska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale booliska iyo hay-adaha amnigu waxaa la siin doonaa dhammaanba waxa ay u baahdaan si ay u soo dhammaystiraan baaritaannada wixii dhacay booliska iyo hay-adaha amnigu waxa ay rumaysan yihiin inay garanayaan qofka weerarka geystay hase yeeshee xilligan aysan ka hor dhacayn baaritaannada socda isla markaana aan la xaqiijin karin magaca qofka ra-iisul wasaare mey ayaa shir guddoomisay kulan deg deg ah oo looga hadlayey weerarkii dhacay waxaana lagu wadaa inay booqato magaalada manchester weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee dalkan soo mara tan iyo toddobadii julaay sannadkii labada kun iyo shanta oo labaiyo konton qof ay ku dhinteen weerare argagixiso oo ka dhacay london sacdi cigaal waxa ay ka tirsan tahay hay-adda la dagaalanka xagjirnimada ee fataax foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan london wallaahi dadka horta muslimiinta anoo sacdi ah u hadlaayo one of the organizationka qeyb ka shaqeeya fatah foundation horta dadka muslimiinta ah aad bay ogaaga xun yihiin waxa dhacay midda xigta dadka muslimka ah inay maxaa la dhahaa baqaan ma because waa dad daacad ah waxaan waxa dadka suubinaayo waa dad maskaxda laga qabsaday oo xag jir ah marka dadka muslimka inay soo baxaan waaye waa inay tusaan maxaa la dhahaa adduunka oo dhan anaka inaan waxaan ku dhex jirin waa inaan qeyb weyn ka qaadanaa bulshada waa inaan maxaa la dhahaa ummadda la shaqeynaa si munaasib ah marka qof waxaan dhibaato cilaaqaad way keeni kartaa waxay keeni kartaa cusurnimo dadka aan aada u fakereynin marka ummadda maxaa la dhahaa muslimka ah especially ummaddeena soomaalida ah dhalinyaradeena iyo iyarkaha ilmaheena dadkeena inaan wacyigelinno waayahay haddii weeraradan oo dabcan baaritaankooda hadda uu socdo ugu dambeyn la yidhaahdo waxaa ku lug leh dad xag jira oo muslimiin ah saameyn intee la-eg ayay dadka muslimiintu kala kulmi karaan guud ahaan dalkan britain wallaahi ani umalayn maayo saameyn inay kula kulmi karaan because dadkan waxay rabaan annaka fikraddeena markaan fiirinay dadka dadka wax fahamsan qofkii ildeergarad ah wuxuu fahmayaa inay rabaan ummadda inay isku diraan ummadda inay kala qaybiyaan marka waa annaka inaan ka shaqeynaa si wanaag ah ummaddeena horkacnaa oo dhahnaa waxaan annaka manihin uma dadkeena oo maskaxda laga qabsan rabana waa inaan badbaadinaa oo ilmaheenana ilaashanaa dadka ku dhaawacmay weerarka oo carruur ay ku jiraan ayaa lagu daweynayaa siddeed cisbitaal oo ku yaalla magaalada manchester iyo hareeraheeda booliska magaalada manchester ayaa sheegay in weerarka manchester ka dhacay uu yahay dhacdo argagax leh oo horay aan magaaladaasi u soo marin isla markaana baaritaanno ay wadaan waxaa kor u kacay hanjabaadaha weerarada argagixiso saddexdii sano ee lasoo dhaafay dalkan britain taas oo ka dhigan suuragalnimada weeraro mar kasta dhici kara wixii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay westminster oo uu geystay khaalid masuud bishii march waxaa booliska iyo hay-adaha amniga dalkuba ay ka digayeen weeraro kale oo dhici kara ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
dhanka kale magaalada manchester waxaa ku nool bulsho badan oo soomaali ah mana jiraan wax dhibaato ah oo soo gaaray bulshada inta haatan la og yahay in kasta oo argagaxa weerarkan uu saameeyey cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa qadka telefoonka ee manchester kula xidhiidhay muxiidiin daahir oo ah ganacsade ku nool magaaladaasi goobtu waxay ku taallaa bartamaha magaalada manchester waxaana lagu qabta waa goob lagu qabta xafladaha hadday noqon lahayd ama kunjeertooyinka ama heesaha ama beerka dhacaya xaflada noocaas unbaa lagu qabtaa meeshu waxayna ku taallaa centraalka magaalada manchester waayahay qarax baa xalay tolo ka dhacay sidee looga dareemay amaba magaalada gudaheega markuu qaraxu dhacay sidee loo dareemay niyo horta qoraxu magaalada dadka horta u dhadhawaa unbaa dareemi karayay anagu magaalada iyo meesha qoraxu ku dhaca waxaan u jirnaa qiyaas afar maylan u jirnaa waxaa un ku baraarugeynay markaas waxaanka gawaaridan deg dega ama gurmadka dadka sameeya hadday noqonayda ambalasta ama gaadiidka boliiska kabacdina media unbaa mar laga soo saaray laakiin dad goobjoogayaala oo niman ka shaqaysa tagaatida oo aan weydiinay qaraxu ma ahayn qarax jugtiisa aada loo maqlayo ma ahayn dadka intooda badan waxay dareemayeen isbuurasho iyo orodka tirada badan ee magaalada hal mar isla kacday waayahay magaalada markaad eegto qaraxani siduu jawigeedii wax uga bedelay magaalada manchester oo ay dad badani ku nool yihiin oo inta badan dee ka mida magaalooyinka caanka ah ee waddankaasi britain nin horta waad mahadsan tahay qaraxaas saamaynta uu yeeshay aad iyo aad waxa uu dareemi kara dadka horta ka shaqaynaya gudaha magaalada ayaa aad u dareemi karayay haba ugu badnaadeen dadka soomaalida ee ka xoogsada tagaasida ku xoogsada ayaa aad u dareemayay magaaladu maanta way kala xiran tahay dhowr wado jiha ay ka kala xiran tahay meelahu qaraxa ka dhacay iyo wadooyinka soo galaya oo dhan dadka inta badan saameyn badan uu ku yeeshay haba ugu badnaadeen dhalinyarada ku shaqaysa tagaasida oo fadhisa maantay shaqadooda saas un baa loo dareemaya dadku waa teelteel haddaad santar ka tagto waxa socdaa waa uun dad macnaha ii sheeg dani aada ay ka soo gasho maaha inta badan dadku waa teelteel markaynu idhaahno magaalada manchester waxaa ku dhaqan dadweyne kala duwan oo ka mida dadweynaha inta badan waddanka britain la yidhaahdo way soo galeen amaba de dabcan soomaaliduna ku jirto bulsho ahaan innaba cid ay saameyn ku yeelatay xaaladaasi ammaane ka soo korodhay waddanka iyo dabcan sidoo kale howlgalladaas iyo weliba ammaanka la sugaya magaaladu ma jirtaa inta ogaalkaaga inta ogaalkayga horta wax soomaali ah oo macnaha arrintan ay saamaan ku yeeshay ma jirto walowse soomaalida is argeedu ay ugu badan yihin goobaha laysku arkay ugu badanta masaajidada xalay salaadii cishaha unbay kabacdi unbay arrintan dhacday salaada subax dadku waa ku yarayaha masaajidada saacad qadar naga xigto shan daqiiqa ama toban daqiiqa unbaa salaada duhurka masaajidada la isku arki karaa markaas unbaa la ogaan karaa laakiin haddeertaan sida aan ka dheehanayna ama dadkii gaargaarka oo aan aragnay cid soomaaliya wax ku noqotay lama sheegin
hadda maxaa la samaynayaa ee howlgalla ka socda hadday noqoto dadkii la daweynayay iyo hadday noqoto dabcan sida oo kale bulsho ahaan diyaar garowgeedii maxaa inta ogaalkaaga ay ishaadu qabatay magaalada jawigeeda iyo waxyaabaha hadda la samaynayo niyahow horta waxa ugu muhiimsan waxay tahay horta dadkii xalay ku dhaawacma dhowr cisbitaala loo kala qaybiyey ilaa afar cisbitaala loo kala qaybiyey booqashadu haddeertan ama madaxda ama macnaha iisheeg xisbiyada waddankan waxaa la joojiyey wax allaale wixii ku saabsanaa kambaynka doorashadii ayaa la joojiyey madaxda waddankan waxay booqan doontaa sidaan malaynayo cisbitaalada iyo dadkii dhaawac inay soo kormeeraan qadar hadaata sii horeysana waxaan arkayay maayarka magaalada manchester maayarka cusub oo ku dhawaaqay in dadku ay isugu soo baxaan arrin isku soo bax lagu diidan yahay wixii dhacay maayarkii magaalada londonna arrintan aada uga tacsiyeeyey isagoo sheegay dadka ay wax ku noqonayn inuu labadiba ay yihiin dad muslimiinta iyo dadka waddankan loogu yimidba in dhibkay u wada siman yihiin hase yeeshee cid gaara aan loo saari karaynin marka saas ayaad moodaa jawig inuu macnaha ii sheegay dadku ay isugu dhex guurguurayaan arrimahaas ay iska waraysanayaan khaasatan ay dadka soomaalida aada isaga sii waraysanayaan wax kaleeto ata intaas dhaafiisan iyo jirta ma malaynayo waay markaynu ka nimaadno siyaasiyiinta dabcan dadka u dhashay waddanka britain ee aan ahayn dadka sogolootiga ah ee alaaba ah dee dad ay la macaamilayaan bulshadii kaleo dee soomaalidu ka mid tahay iyagu say u dareemeen amaba ay kaga falceliyeen marka weerarkani uu dhacay arkeen cabdixakiinow xilliga lagu jiro waa xilli doorasho qof kastana ma rabto inay kasii hor dhacdo codadka ama macnaha isheeg arrintan ma doonaysa inay kasii hor dhacdo waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto codadkeedii kalsoonida beri dadka ay weydiisan lahayd arrintan xatee beliiska waddankan siyaasiyiinta cid kasta oo ka hadlaysa waxay uga hadlaysa si taxadir lay uga hadlaysaa oo ciddii marka hore kusoo boodisay arrintan hebelaa ka dambeeyey hebelaa ka dambaysa ma muuqato qofka hadlaayana wuxuu uga hadlayaa marka si taxadir ku jirto uu leeyahay waa arrin macnaha ii sheegeen argagixiso waa arrin dhibaato u geysan karta dadka muslimiinta ah iyo dadka waddankan wada degan oo loo wada simaya in isku si looga soo wada jeesto hal meella arrinta macnaha ii sheeg cadow loo wada arko dadka dhibaatadan geysanaya marka ma aha arrin dadka dartaa lagu kala qoqobaayo way shacabka oo kale inta badan ee dareen ma kaga falceliyeen ama bulshada lala nool yahay ee waddanka britain u dhashay aada iyo aad aada iyo aad saaka marka aad daawato facebookyada markaad dhex marto macnaha ii sheegeen mediaha oo dhan waad dareemi kartaa falcelinta laga wada sameynayay sida looga xun yahay khaasatan marka aad fiirisato dadka soomaalida ah dhibaatadan say u saameynayso cid kasta oo arrintan soomaali ah way ka hadlaysaa waxa dhacan waxay u dareemaysaa inay ahayd arrin aad u foolxunaysan fiicnayd marnaba kaasi wuxuu ahaa muxiidiin daahir oo ah ganacsada ku nool magaalada manchester waxa uu khadka telefoonkai ay magaaladaasi ugu warramayey wariyeenna cabdixakiim maxamuud shirwac haddaba weerarka manchester ayaa walaac badan ka dhaliyey dalka britain si aad maqlayseen iyadoo lagu tilmaamay mid ka mid a weeraradii ugu waaweynaa ee dhowaanahan ka dhaca dalkaasi xuseen barre ayaa saameynta qaraxan ka waraystay maxamed xaaji maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkaasi britain walaal qarax weyn oo dad fara badan galaaftay oo labayo labaatan tiradooda lagu sheegayo hadda ilaa iyo sagaal iyo konton qofna ay dhaawac yihiin ayaa ka dhacay magaalada manchester meel dadku isugu yimaadaan oo caruurtu inta badan ay ku daawadaan heesaha iyo inta badan ay isku maaweeliyaan dareenka dadweynuhu aada ayuu u kacsan yahay markanoo de ay jirtay markii horeba yurub iyo gaar ahaan wadamada galbeedkaba qaraxyada iyo waxyaabaha noocan oo kalea falalka hargixisada dhacaya inay dadka dareenkooga xoog u kiciyaan dhabcaanshiyo fara badan abuuraan dalalkani waa dalal muslim tirayari ku nool yahay muslimkaasi hadhow waxaa lasoo kulmi kara dhibaatooyin baa lasoo kulma oo cadhada inta badan iyaga ayay ku timaadaa weliba gaar ahaan dumarka xijaaban oo mararka qaar tane- tareenada laga soo tuuro mararka qaar meelaha lagu eriyeedo ama wax lagu yeelo marka arrintani muslimka dhibaato weyn bay u keenaysaa dareenka dadka oo islaam nacaybka kusii badanayaana ee qayb weyn bay kasii qaadanaysaa oo waxay sii derdergelinaysaa inay dadka wadamadan ku noole ay aada u karhaan oy nacaan dadkii islaamka ahaa ee tirada yaraa ee la joogay wadamadan la joogay taasay keeni kartaa walaal weeraradan soo noqnoqonaya ee dalalka yurub ka dhacay dhinaca ammaanka saameyn intee lag bay yeelan karaan Eh, waa run weeyi dalalka yurub eh, beryihii dambe eh, qaraxyo iyo gaari la isjiirsiinayo oo ingiriiska dee waxa un muddo yar baa kasoo wareegtay oo dhowr iyo konton casho ah markii eh, eh, dhibaatada gaariga ay ka dhacday sidoo kale yurub eh, faransiiska iyo jarmalkana way ka dhaceen dhibaatooyin saas iyo dalka belgiumka Eh, marka waxaa la eegayaa oo ilaa sweden xitaa way ka dhaceen maalin maalmo dhaweyd laakiin wadankani waxa uu kaga duwan yahay yurub dhinaca sirdoonkiisu waa wadan aada u quwad weyn sirdoonada adduunyada ugu heerka sarreeya ee m i five iyo m i six la yidhaha ayaa ka howlgala Eh, way eh, ka xogogaalsan yihiin dhinaca informationka iyo xogta dhinaca sirdoonka wadamada kale ee yurub marka tani waxay noqonaysaa in aan sirdoonkii iyo sidii wanaagsanayd ee loo ladi jiray eh, ingiriiskaba mar haddii ay ka dhacday oo qaraxyada noocaas ay ku dhaceen eh, dee ay dhibaato weyn ay keeni karto midda kale argagixisada ugu weyn ee uu leeyahay qaraxani waxa weeye dadka ku dhintay badidoodu boqolkiiba sagaashan waa dad aada u da-yar oo shan iyo toban jiro lix iyo toban jiro sagaal jiro toddoba jiro waxa weeyaan caruur waxa la laayay maanta oo aan ahayn dad qaangaadhaba marka taasina waxay beeri kartaa in aad iyo aad dareenkii markii hore aad su-aashaad weydiisay ee ahayd inay dadku dareenkoodu ay nibcaanshiyaha islaamka u qabaan ay sii bataan oo u arkaan islaamku inaanu ama dadkan islaamka kusoo gabanaya argagixisadii anigu aaba yeelayn ilmaha yar odayga iyo dadka aan waxba galabsan intaba aanay waaba yeelin bay kaasi keeni kartaa ammaanka guud ee yurubna khatartu dee way sii badanaysaa waxa weeyaan in maanta wixii ka dambeeyay iyo sidana hawshu ay u socoto ee dadka islaamka aada loo sii naco arrintani waxaan ku celcelinayaa waxa weeye waxay dhibaato u keenaysaa dadka muslimiinta ah ee aadka u tirada yar ee yurub ku nool xataa maraykan iyo waqooyiga america ku nool qaraxyada noocan oo kale ay dhacaya dhibaatooyin iyo saameyn ay noloshooda ku yeelanayaan dhaqaalahooda ku yeelanayaan iyo bulshada meesha ay kaga jiraanba ay ku yeelanayaan oo shaqooyinkooga ay ku yeelanayaan marka dhib weyn ayay dadkaas si toosa ee u taabanaysa ay tahay dadka muslimiinta ee wadamada ku nool qaraxan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dalka britain la isku diyaarinayo doorasho inay ka dhacdo marka saameyn intee lag buu siyaasadda dalka iyo doorashada ku yeelan karaa qaraxan Eh, xuseenow dalkani walaal waa dal aada u weyn weeye dalkii dimuqraadiyadda adduunyada ugu horreeyey weeye systemkooga doorashooyinka kolley caqabad dib u dhigis iyo waxyaabaha afrikaanka ku dhaca ama wadamada kale ee latin american iyo eh, wadamada asia ku dhaca oo kale ka dhici maayaan si walba hadday waxu dhacaan doorashadu way dhacaysaa oo xilligoodii bay dhacaysaa laakiin si ay dadka cambaignkii baa bartanka lagaga jiray marka xusbiyadii dalkan ku tartamayay dhammaantood waxay go-aansadeen inay maanta muruga ahaan u hakiyaan kambaynkii doorashooyinka ee ay ku jireen oo aan la iska ag wadi karin in la kambayn gareeyo iyo musiibo taalla oo dad fara badan ay dhinteen labada inaan la isku ag wadi karin ayay garteen hakasta noocaasay maanta geliyeen isla berito way bilaaban doonaan Eh, qolada eh, dowladuna cobra meeting wax la yidhaahdo oo marka mashaakil noocan yimaado ama xaalad degdegi dalka ku timaado ayay galeen oo dabeetana ra-iisul wasaarihii ayaa dadka la hadlay eh, tacsiyeeyey waxyaaba tallaabooyinkay qaadayaan ee xigay si ammaanka dadka ay u ilaaliso dowladuna eh, ku ballan qaaday marka doorashada dhinaceega haddaynu u kacno wax badan oo dib u dhigis iyo hawshaasi uma taalo eh, qaaradda yurub beri horey taa ka gudubtay laakiin eh, murugada ah in lala qaybsado dadka dhibaataysan ee waxyeeladu kasoo gaadha qaraxyada ayaa maanta dib loogu dhigay ololihii doorashada ee socday ee xusbiyadu ku tartamayeen kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka khadka telefoonka ee britain waxa uu ugu warramayay waryahayga xuseen bere aadan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqasho ku tegay dalka jabuuti waxaana madaxweynuhu uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar geele sida booqashadan u dhacaysa ayaa ibraahim xasan daandurey uu ka waraystay wariyahayaga ramadaan muuse maxamed cabdilaahi farmaajo booqasho rasmiya ayuu ku yimid xaggan jabuuti goor dhoweyd ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaaladan jabuuti waxaa halkaasi aan garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey madaxweyne ismaaciil cumar geele ra-iisul wasaaraha jabuuti dhammaan madaxda jabuuti wasiirada iyo xubno baarlamanka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda jabuuti as ayaa ciyaar dhaqameed xitaa kala duwan halkii garoonka dhexdiisa lagu soo dhoweeyey madaxweyne farmaajo iyadoo halkaasi markii lasoo dhoweeyey madaxweyne cabdillahi farmaajo ay qolka martisharafka erboorka garoonka jabuuti xoogaa yaro wada fadhiisteen madaxweynaha jabuuti marka ma jiraan wax wada hadal oo dhex maray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle markii garoonka diyaaradaha uu kasoo degay lagu soo dhoweeyey halka madaxweyne maxamed cabdillahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya garoonka qolka marti sharafka iyo madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha soomaaliya xoogaa ay si yar wada hadleen si kooban kadib way ka soo baxeen waxay usoo kaceen ay usoo dhaqaaqeen dhinacan qasriga madaxweyne jabuuti halkaasoo haddana si wanaagsan haddana lagu soo dhoweeyey madaxweyne cabdillahi farmaajo kadibna madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada maxamed cabdillahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya halkaas way ku wada hadleen waxyaabaha isla soo qaadeen inkastoon si rasmiya ilaa iyo hadda loo shaacin haddana waxaa la tilmaamaya ducadda lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan inay isla soo qaadeen arrimo fara badan oo kala duwan oo dhammaan la xidhiidha xagga amniga soomaaliya qaabkii iskaashiga loo xoojin lahaa jabuuti iyo soomaaliya iyo arrimo kale oo dhammaan saameynaya degmadan geeska africa kadib markii madaxweyne ismaaciil cumar geele xafiiskiisa ku qaabilay xaggan qasriga madaxtooyada waxaa looga wareegay in labada dhinacba jabuuti iyo soomaaliyaba ay yeesheen kulan gaara labada madaxweyne iyo wufuudda kala duwan ee labada dhinac ka tirsan oo ishor fadhiya ayaa iminka hadda uu shir uga socdaa halkan qol ka mida qolka shirarka qasriga madaxtooyada jabuuti sidaas ayay welida kulamadii u socdaan waxaana lagu wadaa kadib in madaxweyne cabdillahi farmaajo hadhow markuu halkan qasriga madaxtooyada ka baxo uu gaadho baarlamanka jabuuti xaruntiisa halkaasoo laga sugayo iyadana inuu hadal ka jeediyo midda kale waxaa jirta ibraahim madaxweyne cabdillahi farmaajo inkastoo uu booqasho rasmiya ku yimid xaggan jabuuti haddana waxaa kaloo jirta boqoshadiisa uu raacsanayayo qayb ka ah in lagu wado maalinta britole inuu ka qayb qaato munaasabad lagu furay cusub oo jabuuti ku taalla halkaas oo iyadana lagu wado maalinta beri inuu ka qayb qaato hase yeeshee weli iminka kulamadii way socdaan madaxweyne cabdillahi farmaajo wafdi muhiima ayaa ku helinaya booqashadan oo ay kamid yihiin xubno ka tirsan golahiisa wasiirada iyo xubno kale oo staafkiisa ka tirsan oo iyaguna muhiima iyadoo dhammaan kulamadii ay weli ka socdaan halkan qasriga madaxtooyada jabuuti ramadaan muuse yaa booqashadiisa ku heliyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo masla shaaciyey inta maalmood ee booqashadiisu ay tahay inkastoo weli si rasmiya loo shaacin intay booqashadiisu ay ku eg tahay sababo la xidhiidha xagga amniga haddana waxaa la tilmaamayaa in ilaa iyo maalinta britole uu ku sugnaan doono jabuuti sababtuna ay tahay munaasabadaas marsada cusub jabuuti laga furayo uu ka qayb qaadan doono munaasabadaasi waxaa ku helinaya wafdi muhiima oo ay kamid yihiin xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xubno kale oo iyaguna muhiima oo ka tirsan xafiiska madax
kaasina waxa uu ahaa waryahayaga magaalada jabuuti ramadaan muuse oo u warramayey ibraahim xasan daadurey
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waa weli waxaad la socotaan v o a washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo waxaana idinku soo socdaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada magaalada manchester oo aanu waraysi la yeelanay iyo xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii umuuraha maraykanka marka horese warkii caalabka kooban booliiska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan labiyo labaatan qof ay dhinteen halka sagaal iyo konton kalena ay dhaawacmeen ku dhaawacmeen qaraxii habeennimada isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliiska manchester ayaa sheegay in ay ula dhaqmayaan weerarkan sidii mid argagixiso islamarkaasna ay aaminsan yihiin inuu weerarkan fuliyey nin keliya isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyey uu sitay aalad walxaha qarxa ay ku jiraan taasi oo ku qarxiyey goobta isaguna uu halkaasi ku dhintay ciidanka maraykanka ee ka howlgala bariga dhexe ayaa sheegay inay weerar cirka ah ay maanta ku qaadeen ku dileen toddoba maleeshiyaadka alqaacida ee dalka yemen maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka ma'rib ayaa ka tirsan ah qaacidada carbeed ciidanka duulaanka fuliyey oo ka tirsanaa centrcom ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay u suurtageliyaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada ayuu yidhi sarkaal u hadlay centrcom maraykanka ayaa sheegay inay weerarkani fuliyeen kadib markii ay taageero ka heleen dowladda yemen
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddiayna dib ugu noqonno dalka britain waxaa magaalada manchester dalka u k aan la xidhiidhnay mid ka mida xildhibaanada deegaankaasi waryaheena saare ciile nuur ayaa waraysatay waxna ka weydiisay xaaladihii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay walaal waa mahadsan tahay runtii xalay baa baa waxaani dhaceen abaareel tobankii barkii meelaha markay ahayd markii qof sida la sheegay uu isku qarxiyey meel xaflada oo gabadh maraykan oo heesaaya ay ka heesaysay gabadha dhalinyarada ayaa weliba aada u jecel yihiin oo layihahdo ariana grandi marka ilaa iyo haddeer inta la hubo waxaa dhintay labiiyo labaatan qof waxaa dhaawaca in ku dhadhow lixdan qof ilaa iyo haddeer waxaa dadka dhintay la cadeeyey laba qof laba gabdhood oo midna sideed iyo toban jir ay tahay midna sideed jir ay tahay sida la sheegay boolisku ay sheegeen qofku qofka isqarxiyey nin buu ahaa marka wuxuu isku qarxiyey meel shi meelka foyerka oo kale ayo tiisheedada iyo waxaa lagu gado oo meesha meesha marka la galo buu qofku isku qarxiyey marka sida la sheegayna qofka isqarxiyey waa qof boolisku hadda ay aqoonsadeen laakiin weli aan loo gudbin ama weli dadka aan loo sheegin oo weli public lagama dhigin waan gartay weli marka waraa arrintaas aan foolxuma saas wuxu dhaceen waan gartay marka meesha marka hore ay gabadhu ka heesaysay muxuu ahaa ama garoon kubadda lagu ciyaaru ahaa ama silimoobuu ahaa maxay ahayd meesha dhismuhu very good exo meesha waxaa leedahay manchester arena waa meel caaw caana capacitygeed waxaa manayaa intay qaad weynaa dhowr iyo labaatan kun oo qof xafladaha heesaha lagu qabtaa boxing oo kale waa lagu feertamaa waa meel runtii magaalada aada caan uga ah oo meel raanadahooda weyn bay ku taallaa magaalada dhexdeeda marka halkaasaa gabadhu gabadha heesaysay ay ay ka heesaysay waxaa laga sheegay dadka tigidhada gatay inay qaarkood saan ti radioga ka maqlay inay lix bilood toddoba bilood oo koro ka hor inay tigidhadooda sii diyaarsan marka waxa qofka heesaysayna waxay ahayd qof dhalinyarada weliba dadka dhalinyarada ay aada u jecel yihiin waan gartay marka tirada dadka timid goobta ma la sheegay sida la sheegay meeshu full capacity bay ahayd way buuxday waan gartay way buuxday si sida la sheegay marka ha saas saasa waran ku haynaa meeshu ay buuxday waan gartaa dad baa ilaa hadda la la-yay mahdiyow oo la sheegayaa dhimashadana inaan lagu darin dhaawacana inaan lagu darin dadkaasi halkee inay qabteen baa loo malaynayaa wallahi walahi sida la sheegay qaraxu markuu dhacay dadku runtii way way kala yaaceen dadka qaarkood waxay leeyihiin markii qarxii hore ay maqleen waxay moodayeen in macnaha beliin oo kale inay qaraxday markii dambe haddana dadkii qayladii iyo ha ay maqleen baa lasdhex yaacay qaar waxay leeyihin waa lasku dadkii qaar baa isku joogsaday marka dadku way kala yaaceen qaarkood in badan oo dhalinyaro ayo hooyooyinkoodii hadday la socdeen ay kala lumeen meelo meeshu centerka magaalada meelo hudheele iyo waxbaa u dhow marka qaarkood hudheeladaasaa la geeyey oo halkaasaa halkaasaa lagu hayay marka waa la kala lumay waxaa dhici karta oo kale dad caruurtoodii ama dadkioodii meesha tegay doondoonaya oo kale ayna weli laga yaabo dadka dhaawaca inay ku jiraan marka wuxuu dee adigu mataqaanaa xilli fogna ma dhicin runtiina waa dee mushkilad aada weyn bulshada markaa xoogaa weli confusion baa jira marka wax- marka si waxba ma kala cadda waan gartay marka hadda magaalada waa sidee een, xiligan aad ila hadlayso sidee looga dareemayaa wixii xalay dhacay een, isku socodka magaaladu waa sidee goobtii wax ka dhaceen si fiican runtii horta waad la socotaanoo doorashaa lagu jira kaambeyn doorashaa lagu jira haddeer waan ee, gartay oo ahayd inay qabsoonto bishii soo socotay sideedeeda marka kaambeynkii waa la suspend gareeyey oo wax kaambeynaya ma dhacayo Een, magaalada haddaad aragto een, inta centerkaas oo dhan waa la xiray waddooyinka lama geli karo Een, haddaad dhex martay magaalada centerka waxaad horanaysaa magaalada ciidamada ma garanaysaa intii ma ma- baabuurtii iyo wixii hore isu socodkii oo dhan waxoogaa uu yara uu yara istaagay marka ugu dambeyn mahdiyow ee, maadaama oo aad ka tirsantahay golaha deegaanka ee, dadka soomaalida dabcan waad ku xidhan tahay ama waad ka warheli kartaa wax soomaaliya oo uu qaraxaasi xalay dhacay saameyn ku yeeshay ilaa hadda ma maqashay ilaa iyo hadda wax soomaaliya khaasatan dadka soomaalida oo qaraxa wax ku noqday ma maqal Eh, laakiin runtii waxaa doonaya markasta ku celiyo weli waa xilli hore marka kolley caawa iyo berri iyo unbaa warka sibcan u kala cadaan doonaa runtii ama qofkii mataqaanaa waxa ka dambeeya ama ciddii wax ku noqotay ama dadka sawiradoodii iyo magacyadoodii marka intaasaynu waa sugaynaa waa ka warhaynaa insha kaasi wuxuu ahaa mahdi xuseen oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada manchester ee dalkaasi britain waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga sahra ciidla nuur
dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad haatana kusoo dhowaataan dooda gaaban waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta doodda gaaban muddo bil ah waxaa xihan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga waddani kuwaasoo lagu eedeeyey warar been abuura oo bulshada lagu kicinayay mas-uuliyiintaasi waxaa ka mida guddoomiyihii garabka dhallinyarada xisbiga waddani maxkamad ayaa la horgeeyey mid ka mida labadaasii mas-uulna maxkamaddu waxay amartay in la sii daayo hase yeeshee xukuumaddu weli waxay xabsiga ku sii haysaa mas-uuliyiintaasi aragtiyo kala duwan ayaa ka soo baxaya sharcinimada iyo weliba qaabka loo maaraynayo dacwadda xubnahani waxaa xubinta dooda gaban aanu ku eegaynaa arrintaasi waxaana ka qayb galaya ciid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana ka mida taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo barqa jaamac batuun oo ah xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani aan ku hormaro een, ciid muuse maxamed ciid maxay taa sababta haddii mar maxkamadi ay go-aan gaartay loo sii hayo qof bismillahi raxmaan raxiim falastiin olan waad mahadsan tahay sidaa aada sheegtay mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani mudday xidhnaayeen awalan shaksi ahaan waan ka xumahay inay mas-uuliyiin xidhnaadaan hase yeeshee dee waa wax dawladi haysato sidaa aada sheegtay waxaa lagu eedeeyey kicin dadweyne iyo kabeen abuurid hay-ad ciidan shalay baa maxkamad la hor keenay mid ahaan isagu waa xukuman yahay ninka xukuman dee isagu maxkamad baa xukuntay hal sanaa lagu xukumay mid ka midana waxaa la sheegay maxkamaddu inay amartay in la sii daayo hase yeeshee dadkii dacwadda ku oogayey waxay sheegeen inay ambiil ka qaadanayaan sii deyntaasi in la sii daayey hanaanka sharciga runtii ay u marayaan eh, sii deyntaasi inuu isagoo lasoo lasoo daayay ay ambiil ka qaataan iyo inuu usii xidhnaado waa dood kaloo gooniya Eh, hase yeeshee waxaan qabaa wax dhibaato oo ku jirta arrintaasi inayna jirin hase yeeshee hanaanka sharcigu in mar walba loo maro inay habboon tahay Een, barqa jaamac een, waxaa taa xogahihii cadaaladda waddani sidee arrintan ugu qanacsan tihiin wallahi waa mahadsan tahay walaalkaydi adigaba adin mahadnaqaya kuwar hore falastiin intaan su-aasha jawaabteeda gelin qur-aanku waxaa leeyahay sabab mas-uul oo sababbaa kusoo degay inamadan xarigooda sabab baa keentay oo sababta keentay waxay ahayd waddo mayri waa la banaynayaa waddadaas ayay inamadani ka hadleen si markaa dadkiina dhegeysanaya iyo walaalka dooda igula jiro iid muuse iyo adiguba aan faham guud uga qaadano sababtay u xiran yihiin waddada waxaa layihi waxaa loo banaynayaa dabdamis waddadaas waxay ku taalaa meel runtii aada cidhiiri u ahayd oo fikrada sanee xisbiga talada hayaa ee dalka haysada ay ahayd barbilowgii ilaha adeega bulshada ee baaba caasimadu ka tahay wadooyinka biyo la-aanta layd la-aanta ka mid ahayd waana centerka magaalada waana ilmaha sharafuub badarkooda waxaana ku yaala dugsiyo fara badan oo iqraa ka mid ahayd aflax baa ka mid ahaa toddobiyo iyo tobanka mayo xildhibaan xasan cawaale hayse baa ka mid ahayd caruur fara badan iyo aqooyaha fara badan magaalada ay kasoo baxayeen bahayd waxaa dhinacan kale ka xigtay niminist kilaabkii oo dacaan hargeysa ku ahayd marka meel marka horeba waddo u baahnayd oo in la baneeyo oo baahi bulsho taagnayd ba ahayd berdemiska somaliland waxaa la sameeyey saddex sano ka hor saddexaas sano meel ay u soo maraan caasimadda maysan jirin hadda kani hubaal baa meesha laga dhisay qoyska madaxtooyadu ay leeyihiin mulkiyadiisa sababta loo baneeyey baahida keentayna waxaa ahayd hutaalka frank starkan wadooyin loo helo dad fara badan baa hantidoodii la burburiyey dad badan baa digaaradoodu la dudumiyey lidalik baa xisbiga mucaaridka aanu ka tirsannahay ama xisbiyada kale u cideeyo waxa ay platform siyaasa u haystaan oo shahaado sharciya u haystaan oo guddiga kala reerista ururada furashada ururada siyaasadda oo u siisay maaliyinida iyo toosinta xukuumaddu khaladaadka shacabkeeda ka gelayso oo codka indhagtooda meel dheer ku dhacayn bay marka imanadu waxay ka hadleen oo dhaliileen war dadkan maatida ah xaqoodii iyo xurmadoodii iyo xoolahoodii baa meesha ku baabaya aan laga daayo sababmaa sidaa u tidaahdeen baa biliisku inta ku qabteen baa lagu barqad waa kugu soo noqon doonaa ciid muuse ma u aragtaa in dadku ay fakarkooda cabiraan oo ay dadka la hadlaan oo ay arrimaha taagan ka hadlaan inay tahay xorriyad qofku uu leeyahay boqol kiiba boqol dastuurkaa damaanad qaadaya qofku inuu xorriyaddiisa hadlo hase weliba iyagu mas-uuliyiin xisbi bay ahaayeenoo fasax labaad bay sii haystaan inay dadka wakiil uga yihiin laakiin qofku wuxuu damaanadaa haystaa inta uu xayndaabka sharci ku jiro ee aanu ka tallaabin xuduudaha loogu talagalay waxaa ka mid a hay-adaha ciidanka ama kuwa qaranka ha noqdaan ama kuwa booliska ha noqdaan siyaasadda sideedaba way ka madax bannaan yihiin wiilashan waxaa lagu haystaa inay berahooda bulshada soo dhigeen nin dirays ciidan xidhan hase yeeshee aan ciidan ahayn oo la yaqaano oo waddanka ingiriiska degan oo xisbiga muca xisbiga waddani laamihiisa laan ka mida laamihiisa ingiriiska ku taalla guddoomiye ku-xigeenka ah hase yeeshee dirays ciidan oo xidhnaa inay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ka dhigeen in ciidankii boolisku uu ku milmay siyaasadda taas waxay sharafta ciidanka kaga dhaca ku tahay meelka dhacweyn iyo munaasib arrin aan munaasib ku ahayn ma hayaan makhraatiino ninkaasi ciidanka ka tirsanaa difaacayaashii difaacayay may keenin dood maangal ah oo jebisa waxa ay ku eedaysnaayeen makhraatiyadii makhraatiga uu ahaa waxay keeni kari waayeen shalay markii la yimid maxkamadaha iyo hadda ka horba wax lagu jebiyo oo maangal noqdo oo lagu joojiyo dacwaddan ciidanku ama boolis ha ahaada ama ka qaranka ha ahaadee kuma jiro waxyaalaha ay tahay in la farafareeyo ee loo ogol yahay in siyaasadda lasoo dhexgeliyo iyaguna way ogyihiin wax makhraatiyana uma hayaan markay baraha bulshada soo dhigayaan doodaha noocaasa iyo sawirada noocaasa ee ay ku kicinayaan bulshada waa mahadsanta haye barqad xadkii inay dhaafeena lagu eedeynaya
id muuse dee ma joogo dalka oo waxaa degan yahay dalka ingiriiska laakiin taasi laakiin taasi noqon mayso inaan war laayahay de warka waan heli karaa anigoo jooga
aan ka booqa walaalo ku dhegeysanayay si sharafla ku dhegeysanayay iid muuse iminka wuxuu kusoo galay dooda falanqeeyo siyaasadeed xisbigana xil kama hayo kulmiye dawladdana xil kama hayo haddana waxaa iskuba rogay isagoo falanqeeya siyaasadeeda inuu difaaco u noqdo xisbigii kulmiye dowladdii khaladaadka galaysa laakiin taageeraan ahay way sheegtay falastiin wayna taageera xisbiga ninka ninka ninka ninka haddaad taageerata waxaad mas-uuliyiinta xisbigaaga xilalka ka hayaa taageerta ama xukuumaddu inay soo galaan dooda oo hadday wax isla hayaan ama ummadda ay dhaliishoo difaaci karayaan meesha laakiin ma sheegan inaan xil dowladeed hayay marka dowladdana waa difaacaya xisbigana waa difaacaya xaqna waa loo leeyahay waxaa dhacday nin ninka ninka ninka beyjkiisa soo dhigay arrinta ciidanka waa ninkay maxkamaddu dembi ku weyday ee ay sii daysay ay xorriyadiisa u celisina beyjkiisa soo dhigay cidda soo dhigana waxay ahayd wakiilka manchester united u qaabilsanaa xisbiga kulmiye xisbiga wadanimaahele iidaa saxe iguma di iguma diidan iguma diidanin haddaan hilmaamay haddaan hilmaamay waan hilmaami karaa laakiin iguma diidanin inay ku sheegto maaha iguma diidanin iido iido iido iido iido iido doodaa misliid gareenayo dhegeyso oo ku dhegeysanaya walaalo inankaas baa soo dhigay inankaasina marinka manchester xisbiga kulmiye u fadhiyey grace ciidan wuxuuna qoorta sudhay loogada ama shicaarka ama iskaafka xisbiga kulmiye marka maxamed sidiq wuxuu ku sheegay beyskiisa inaan bahdil ka ciidanka laga daayo oo baxnaano iyo ay u baahan yihiin sida maxkamadda gorooshiye ka siisay oo dilayska inaana hayradiisa lagu ciyaarin cidda ku ciyaartana xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ay tahay xorriyadiisina waa u celisay isaga oo wax dhibay meesha kaga tahay laakiin ujeedada dooda ciidan hagel falastiin ciidan inuu dooda geliyo maaha ciidanka xisbiyaan ixtiraam baan u haynaa ciidanku waa kuwa amnigooda lagu ma- ma aysan oo idinkii kalsoonida kala noqday barkade adigu waa kii adigu waa kii kalsoonida kala noqday iyo ciidanka booliska ixtiraam ma jiraan ma haysan ka fiican doodu waxay taagan tahay doodu doodu waxay taagan tahay wadadaa la baneeyey ma wado ummadda loo baneeyaa mise waa wado cid gaara loo baneeyey inamada waxa lagu haystaa war wadada wax waxaad hoose dowlad hoose dowlad hoose oo u xil saaran barkada in hadlo inaan hadlo barkad inaan hadlo gabagabadiiaan soo gaarnay marka Ba- dowlad dowlad hoose oo u xil saaran inay wadooyinka banayso ayaa wadada baneeynaysay
ciid ciid bal u kaadi barqad barqad marka een, waa ay dhacday wixii dhici lahaa xal maxaa u aragtaa hal waxaan u arkaa hal waxaan u arkaa marka hore khalad baa hayda inamo xisbi xilalka haya oo mas-uuliyiin ahaa inay labiyo konton cisho xaqdarro ku xiran yihiin hal waxaan u arkaa disto garsoorka dalka in hayladiisa xukuumaddu ay ilaaliso oo juqojuqaynta ay ka diiso waa mahadsan waa mahadsantaha haye iid een, maxaa adiga xal ku aragtaa xalka waxaan u arkaa een, horta in maxkamadda lagu kalsoonaado oo iimaan lagu qabo dowladnimada ayna farasa saa daraaddeed horta wax kasta oo ay maxkamadda xukunto in iimaan lagu qabo oo la ogolaado haddii ay qofka qancin weydana dariiqa sharcigaa loo mara baan horta anigu xal u arkaa inamada xidhan mid uu xukuman yahay haddii aan biil laga qaadanayo hanaanka sharciha loo maro ka aan xukunnayn hase yeeshee maxkamaddu fasaxdayna xeer ilaalintii dacwadda ku soo oogtay unbaa dariiq sharciga u soo martay oo aan biil ka qaadatay saa daraaddeed wixii ay ku difaaci lahaayeen ee makhraatiyadeedii leh ee maangal noqon kara inay la soo diyaargaroobaan unbaan anigu xal u arkaa waa mahadsantihiin aad waa mahadsantihiin labadiina inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qaybgalaya xubinta dooda gaaban iid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana taageera xisbiga kulmiye iyo barqad jaamac batuun oo ah xoghayaha cadaaladda ee xisbiga waddani tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay noona soo diyaarisay dooda gaaban dhegeystayaal halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee haatanna kusoo dhowaada amuuraha islaamka axmed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo dunida maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta bariga dhexe oo dhowr kelya uu joogay madaxweyne trump ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka sacuudi carabiya siya ganacsi iyo kuwo amni kula galay gacanka carabta maalintii axaddii ka galay madaxda tiro ka badan konton dowladood oo dunida muslimka ka mid ah khudbad uu halkaasi ka jeediyey ayuu trump u adeegsaday luuqad ka fudshada islamarkaasna dalalka muslimka ugu bargixisada ka hortagaan A better future is only possible. Is drive out the terrorists. Drive them.
mustaqbal wanaagsani waxa uu suuragal yahay oo keliya markiinu ay argagixisada iska eriyaan irka iska eriyaan iska eriya ka erya goobihiinna cibaadada ka erya of your communities.
waxyaabaha haddaba heshiiskan lagu gaadhay inta waxaa ka mid a in la asaaso xarun argixisada faahfaahinta qodobkaasi ayaan weydiiyey maxamed axmed cilmiyo siyaasadda shahaadada b h d ga kaga diyaariya jaamacadda imaam sacuud waa mahadsan tahay fikradaas runtii waxay fikra iskaashi laga yeesho dhanka argagixisada iyo waxyaabaha hadda aad mooday inuu caalamka kusii faafay oo iska noqotay aasin saddex arrimood baa lagaga dhawaajiyey waa marka hore in laysla qaato fikradda waxaa dhici karta dowlado badan fikradda ganasa si laiskula qaadan lahaa iyo qaabku noqonayo kelmadda doono loo dhigo in fikradda horta laysla qaato qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad in la samaysa oo daraaso aqoon u leh oo arrintaasi kasoo la bixisa dowlad waliba ay markaasoo guddigaasi guddigaasina uu noqdo mid arrintaa isaga kasoo tala bixisa waxa weeyaan marka la helo fikraddii oo laysla qaatay iyo daraaso amba laga sameeyo asaga waxaa la yidhaahdo cilmi baaris amba ma garanaysaa daraasaad laga soo qadimo oo la keeno sida imika aan sheegayno mid madowga lagasii ugu jirto arrintani wax kaleera oo laisla wada ogyahay marka intaa marka laisla helo aasaasayaa xarun ku taala magaalada riyaad ahna way dhan tahay waa qodobka muhiimka ee u baahan in hoosta laga xariiqo isaga laftigiisu way u furan tahay la- dowladaha raba in ay kasoo qayb galaan sanadkan hada sacuudiga marka laga hadlo amba islaamka way u furan tahay sanadkaasi intuu dhammaanayo inay dowladuhu soo codsan karaan eh, inay ka qayb galaan oo xaruntaasi ay xubin ka noqon karaan waan gartay waxaa kaloo lagu dhawaaqay baa layidhi oo maraykanka iyo khaliijku ay kala sexdeen eh, iyo si guud eh, islaamku in maaliyadda laga gooyo kooxaha argagixisada maxaa looga jeeday Eh, su-aasha lafteeda runtii waa su-aal aada u fiican oo muhiima in la cadeeyo la kaleelgarayana aada ugu baahan ninba sibuu ufahmayaa waxaa laga yaabaa dad badan inay ufahmayaan inay dowladaha islaamka qaarkood ay ahaayeen kuwo iyagu lacag siiya ma garanaysaa qeyb ku saabsan qolada argagixisada amba xag jirka laakiin saa maha su-aashu amba amba arrinta looga jeeda midaas maaha waxaa looga jeedaa oo in badan uu madaxweynaha maraykanka ku celceliyey laga yaabana in isha lagu gudayo dowladda hadda waddanka iran oo laleeyahay ma garanaysaa iyada ka dambaysa waxyaaba badan oo qallaaso badan oo khaasatan ka abuuran gaar ahaan wadamada bariga dhexe ka abuuran ayadaa ka dambaysa madaxweynaha maraykankuna in badan bu arrintaa ku celceliyey madaxweynaha sacuudiga ama boqorka sacuudiga arrintaasi aada buu uga hadlay madaxweyneyaal kale way ka hadleen arrinta meeshaasi runtii laga soo dheehan karo in laleeyahay qadiyadaasi iran ha lagala hadlo inay faraha ka qaado inay dowladaha ay faragelinaysa faraha ka qaado waxyaabahan ay adeegsanaysa ee jamaacaadkan amba ururadan argagixisada ay faraha ka qaado haddii ay faraha ka qaadi weydo in markaasi looga wareego wixii kale ee tallaaba ah ee laga qaadayo haddii haddaba aynu si qoto dheer u eegno waxyaabaha ay dhinacyada shirka ka qayb galay uu mid walba faa'iiday aynu ka horumarno dalka maraykanka iyo wixii uu shirka ka soo helay waa kan ibraahim maxamed maxamuud bakbaqaani oo ku sugan gobolka minnesota oo arrimahaasi ka hadlaya walaal maxamed waa mahadsantaha waxaa la dhihi karaa maraykanku dhaqaale iyo iyo ballanqaadyo badan ayuu soo helay dhinaca ganacsiga shirarkii uu la galay wadamada khaliijka iyo maraykanka iyo sacuudiga iyo maraykanka wadahadaladii ugu badnaa intii hore maalmihii sabtidii waxaa lagu heshiiyey in afar boqol iyo lixdan bilyan oo dollar lacag gaaraysa in ay uga gadan doonaan wadamada khaliijku ee waddanka maraykanka hub iyo iyo maraykankuna inuu la jiro uuna garab taagan yahay wadamada khaliijka gaar ahaan dagaalka ay kula jireen waxa loogu yeeray dagaalka ay kula jiraan ee waddanka iiraan kadibna maalintii axadda ahayd waxaa dhacday shir ballaaran oo la wada sugayey oo u dhexeeya waddanka maraykanka iyo in ka badan afartan waddan shiray ka qayb galeen oo wadamada muslimiinta ay u badan yihiin shirkaas waxaa ka soo baxay ama khudbad uu ka jeediyey madaxweynaha maraykanka wuxuu sheegay in laga wada shaqeeyo si loola dagaalamo waxaa loogu yeeray argagixisada iyo inay wadamada carabtu ay safka ballaaran ay safka hore ka qaataan la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada islaamka iyadoo taasna ay uga jawaabeen sacuudigu inay aasaaseen xarun la dagaalanta afkaarta khaldan islaamka lagu sheegayo waan gartay haddii markaa maraykanku uu ka soo faa'iiday shirkii uu sacuudiga u tegey inuu hub ka iibiyo carabta gaar ahaan khaliijka amaba gacanka isla markaasna lagu qancay in la aasaasa xarun lagula dagaalamo waxaa loogu yidha argagixisada taasoo dabcan maraykanku u arkay inay faa'iido u tahay si aan dhibaato dalkiisa u soo gaadhin islaamku maxay ka faa'iideen shirkaas waxaa la dhihi karaa waxaa la filayay in wadahadal buuxa lala galo madaxweyne trump gaar ahaan markuu doorashada uu ku jiray madaxweyne trump wuxuu waday hadallo kulkulul oo islaamka cadaawo ku ah wuxuu yidhi islaamku diin ma aha islaamku waa argagixiso islam muslimiintu waa saas waxaasoo dhan madaxweynaha lagulama xisaabtamo bilcagsi red carbet baa loo dhigay ama ama ama carbet gaduudan oo lagu soo dhoweeyo loo mushxaraday haddaynu u gudubno booqashadii uu ku tegey jerusalem iyo dhulka falastiiniyiinta dabcan waxa uu booqday meesha la yidhaahdo xaa'id al mabka amaba western wall meesha loo yaqaano oo madaxweyne xil haya oo maraykan ahi uuna weligii tegey waxaa kaloo madaxweyne trump sheegay in uu ka shaqayn doono sidii nabadda bariga dhexe uu kaalin weyn uga qaadan lahaa una gaadhsiin lahaa heer ay labada dal ku heshiiyaan laba dala oo darisa oo ku wada nool nabad adoo intaasoo dhan eegaya suuragal ma tahay in madaxweyne trump uu kaalin ka ciyaaro heshiisiinta labada waddan ee halkaa ku wada nool taasuu madaxweyne walbo maraykana wuu ku dadaalay wayna dhici kartaa laakiin madaxweynaha maraykanka intuusan hadlin shalow isniina waxaa hadlay rick tellerson ah wasiirka arrimaha dibadda oo asii bayaaniyey hadalka madaxweynaha oo ah inay la yimaadaan filistiiniyiinta dhinacooda gaar ahaan madaxweyne maxamuud cabbaas uu filistiiniyiinta ka dhaadhacsiiyo inay ay joojiyaan kacdoonkooda ay wadaan dhinaca kalena israa'iil ay joojiso guryaha ay dhisayso si markaa loo helo jawi mulaa'ima ama jawi ku ku wanaagsan si nabad loo dhaliyo dhinacan kale meesha la booqanayo xaa'idulmabka ama jidaaruulkarbi ama derbiga galbeed muslimiintu waxay u yaqaanaan xaa'idulburaaq baa la yidhahdaa magaciisa officialka ah ee guddigii loo saaray qaramada midoobay nineteen twenty ninekii intaanan qaramada midoobe la dhisay cusbatul umam oo wasiirka arrimaha dibadda sweden xakam ka ahaa ama garsoore ka ahaa waxaa lagu qis lagu qiray in nineteen twenty ninekii warqadaa soo baxday inay filistiiniyiintu iyo muslimiintu ay leeyihiin xaramu shariifka iyo xaa'idulmabka ama derbiga galbeed marka annagoo taariikhda hore usoo sheegna eegeyna madaxweynaha maraykanka ma dhacdaa inuu garsoore ka kala noqdo hasagoo dhinac la safan sheeganayaana israa'iiliyiintana ku taakulaynaya xilliyada soo socda ayaa la ogaan doonaa sida uu u hirgalo isku dayga uu madaxweyne trump sheegay inuu ka geysan doono inuu nabad ka dhaliyo muranka bariga dhexe dhinaca kalena booqashadaas bariga dhexe kadib madaxweyne trump waxa uu u gudbi doonaa qaaradda yurub iyadoo meelaha uu tegi doonana ay ugu weyn tahay jamhuuriyadda vatikanka uu kula kulmi doono wadaadka ugu weyn madhabta katoliga ee bob francis dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo booqasho ku maraya dalal dhowrah oo dunida ku yaala intaynu barnaamij kan oo kale amarkale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo jeedinaya barnaamijkaas amuuraha maraykanka
waaya jaamaco haddaynu gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeena wararka imanaya deegaanka lambar konton ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay dileen hal qof islamarkaasna ay qafaasheen shan iyo labaatan qof oo kale weerar xalay ku qaadeen deegaanka lambar konton waxaa waryaheena ismaaciil xuseen farjar oo arrimahaasi ka waraystay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan najax walaalaata waa mahadsan tahay v o eda waan salaamayaa xalay xilliga fiidkii labaiyo tobanka taqriiban meelaha xilliga salaada markay waktiga salaada ayaa al-shabaab waxay soo weerareen deegaanka moori number conton sida caadada u ahayd waxay ku dhibaateeyeen dad shacab ah xilli salaada lagu jiro ay intay soo galeen guryahoodii ay gubeen oo xoolahoodiina ay halkaas runtii ay ka wateen oo ay ka furteen marka dagaalkaas waa jira dhibaatadaas way jirtaa marka tirakoob ma laga hayaa guryo intay la eg yihiin ama dadka ay qafaasheen oo kale ilaa hadda tirakoob ma ka haysaan
dadka hadda aan intaan ka warayno al-shabaabka ay qafaasheen waa dad ilaa shan iyo labaatan oo dhalinyaro u badan oo xogta hadda ugu dambeysa aan haynana la geeyey deegaanka janaale guryaha ay gubeenna waa guryo runtii fara badan tirakoob qabaa hadda ayaa lagu wadaa maadaama xilliga hadda ay dhibaatadu geysteen ay ahayd xilli habeena oo wax keliya oo la sameyn karay ay ahayd in dadku la difaaco oo intaba la karo marka tirakoobkooda guryaha hadda la gubay intaa ma dhihi karno laakiin guryo badan ayaa laga gubay aagaas maxay uga dan leeyihiin dad badan ba isweydiin karaa hadafka ay uga dan leeyihiin arrintan
sida rasmiga al-shabaab caadadoodu ma aha waa caadadooda rasmiga ah dowladda keliya lama dirarsane shacabka soomaaliyeed oo dhan ayay la dirarsan yihiin oo mar walbaba waad arkaysaan oo dhibaatada ay geysanayaan badankeeda waxay ku dhaxyada yihiin hadday miinooyinka yihiin iyo haddii kaleba marka waxay unugu dan leeyihiin waa in shacabkaas oo runtii masaakiinta ah oo xilligan abaarta hadda laga sii baxayahooda inay tacbadaan raba inay dhibaateeyaan oo ay sii guuriyaan marka cadow cadaawadii ay u qabeen nimada unbay sii xoojinayaan mooyaane hadaf kale oo kaas ka weyno hadda la sheega leeyihiin haba yaraatee ma jirto rabadaan tiba haatan soo dhow marka ma jiraa xidhiidh ka dhexeeya al-shabaab oo kale kor waxay u qaadaan hawda dowladduna haatan waxay sheegtay in iyaga laftigooda howlgallada kor u qaadayaan marka ma jira xidhiidh arrimaha ka dhexeeya sida rasmiga ah howlgalo ayaa ka bilaaban doona gobolka mana qarsoodina ma ahan waa howlgal la raba in gobolka si guud ahaana nimanka nabadiidka looga sifeeyo deegaanada ay guryaha ku gubeen dadkana ka qafaasheen haddaad noo sheegtid deegaanada hadda wax laga gubay waa nawaaxiga number conton iyo muuri tuulada muuri oo runtii ka tirsan degmada afgood gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim najax uu warameeyey ismaaciil xuseen farjar intaasna waxaa nooga eeg barnaamijkeena galabnimo intaanu kulmayno mar dambe nabadgelyo
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA1.
On Manchester.
In the centre of Manchester, outside the City Hall tonight, thousands of Mancunians are expected to gather to pay their respects to the victims. The Mayor of Manchester said earlier today the city will not bow to terrorism. Prime Minister Theresa May called it a sick and callous attack. Campaigning in Britain's general election has been suspended for the day as a mark of respect.
And U.S. President Donald Trump also spoke about the attack, calling terrorists losers of life.
Our society can have no tolerance